halkani waa washington laanta afka soomaaliga v o a toos uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efamyada geeska africa iyo internetka oo ah ciwaankayga v o a somaly com
fiidnimo wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal waa sabti labada bisha juun sannadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda fiidnimona waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona maxamed cabdi xasan sandheera iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada idaacadda iyada caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dhowr askari oo ka tirsan ciidamada puntland oo lagu dilay dagaal ay maleeshiyada al-shabaab ku qaaday xeero ciidanka puntland uu ku leeyahay meel u dhow buuraha galgala
xalay ay weerar ku soo qaadeen saldhigga balli khadar ee puntland halkaasna ay kala kulmeen jab xooggan dhimasho badanna ay ka soo gaadhay waxaa soo gaaray ciidanka puntland khasaare kooban
waxaa kaloo aan idiin haynaa maraykanka oo is hortaagay qaraar dowladda kuweyt ay golaha ammaanka qaramada midoobay hor keentay kaas oo ay lagu dalbanayay in la badbaadiyo shacbiga falastiiniyiinta
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijyadii cawayska washington iyo martida mikrafoonka iyo weliba qodobo kale marka horese warkii caalamka maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab ayaa habeennimadii xalay weerar ku qaaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan puntland oo ku yaala deegaanka ballikhadar oo u dhow buuraha galgala warar madax bannaan ayaa sheegay in maleeshiyada al-shabaab ay muddo kooban la wareegtay saldhigaasi halkaasina ay ku gubeen gaadiid dagaal sida la xaqiijiyey waxaa weerarkaasi ku dhintay afar ka tirsan ciidanka puntland ururka al-shabaab ayaa iyagu sheegtay in dagaalkaasi ay ku dileen ku dhowaad toban ka tirsan ciidamada sheegashadaasina si madax bannaan looma xaqiijin puntland ayaa dhinaceeda beenisay dagaalka amadhahday sheegashada al-shabaab waxaana afhayeenka maamulka puntland cabdulaahi maxamed jaamac quraan jecel uu v o eda u sheegay in laba askari oo keliya dagaalka ay ku dhinteen saddex kalena ay dhaawacmeen cabdulaahi quraan jecel ayaa somalilan ku eedeeyey inay dagaal ka lagu soo qaaday saldhigga balle khadar ay ku lug lahayd
golaha wasiirada ee etoobiya ayaa maanta ansixiyey sharci ogolaanaya in la qaado xaaladda deg deg ah ee dalkaasi saarnayd tan iyo bishii februari sanadkan bandowgan ayaa ka dambeeyey kadib bilooyin ay dalkaasi ka dhacday rabshado ruxay gobollo badan oo etoobiya ah kuwaasoo looga soo horjeeday amaba lagaga soo horjeeday dowladda madaxa xafiiska ra-iisul wasaaraha dalkaasi fizuma arega ayaa maanta sheegay in golaha wasiiradu ay dib u eegeen xaaladda amniga ee etoobiya kadibna ay isku raaceen in dib loo soo celiyo amnigii iyo kala dambayntii qaraarkan ay ansixiyeen golaha wasiirada etoobiya ayaa waxaa loo gudbin doonaa baarlamaanka si uu qiimeeyo lamana oga wakhtiga rasmiga ay ka doodi doonaan tallaabadan ay dowladdu ka qaadayso xaaladda deg dega ee saarnayd ee dhammaan etoobiya ayaa noqonaysa isbeddelkii ugu weynaa ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi la yimaado doctor abey axmed waxaana cad islamarkaana uu si cad u sheegay inuu doonayo inuu etoobiya ka sameeyo isbeddel siyaasadeed
xogeyaha gaashaandhigga maraykanka jim mattis ayaa dhaleeceeyey sida shiinuhu uu xaalad milatari uga abuurayo jasiiradaha lagu muransan yahay ee dhaca badda south china xogeya matis ayaa sheegay in hub uu shiinuhu geeyey deegaanka si looga dan leeyahay in lagu cabsi geliyo laguna sanduleeyo dalalka shiinaha dariska la ah xaaladahan xogeya matis adhaadee hadalladan xogeya matis ayaa yimid maruu hadal ka jeedinayey kulan sannadla ah oo lagu magacaabo shangarila kaasi oo ka dhacay jasiiradda singapore khudbaddiisii ayaa xogeya matis uu ku soo bandhigay istaraatiijiyadda maraykanka ee gobolka taasoo ah in dhulkaasi uu noqdo mid xor ah oo aan oo cid walba u furan matis ayaa sheegay in siyaasadaha shiinaha ee baddaasi ay aad uga soo horjeedaan furfurnaanta istaraatiijiyadda maraykanka ay ku baaqayso waxaa kaloo intaasi ku daray in tallaabadan shiinuhu ay su-aal ka keenayso ujeeddada dalka shiinaha ee guud madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa jimcihii kulan sideetan daqiiqadood qaatay xafiiskiisa kula yeeshay nin jenaraala oo ku tilmaamay inuu yahay ninka labaada ugu awoodda badan waqooyiga kuuriya kadib ayaa madaxweyne trump waxaa warfidyeenada aqalka cadu kula hadlay waxaana uu sheegay in kulankii qorshaysnaa inuu labiyo tobanka bishan ku qabsoomo dalka singabur islamarkaana ay wada yeeshaan isaga iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un uu soo rogaal celiyey ama uu dib u soo laabtay trump ayaa xoojiyey filashooyin ku aadan kulankaas oo uu sheegay inuu bilow u noqon doono falaqayn xidhiidh ah oo laga rabo in kuuriyada waqooyi ay ogolaato inay ka baxdo amaba iska dayso hubka nukliyeerka
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin balkaad wararkaasi kala socotaanna waa v o a washington sidaad warkaygaba ku maqlayseen maleeshiyada al-shabaab ayaa xalay saqdi dhexe weerar culus ku qaaday saldhig ciidanka puntland uu ku leeyahay meel u dhow buuraha galgala wararka v o edu ay helayso ayaa sheegaya in maleeshiyadu ay muddo kooban halkaasi haysatay kuna gubeen baabuur dagaal ugu yaraan afar askari oo ka tirsan puntland ayaa dagaalkaasi ku dhintay sida la xaqiijiyey iyadoo toban kalena ay dhaawacmeen kuwaasi oo dhaawacooda la geeyey cisbitaalka boosaaso puntland ayaa iyadu beenisay in saldhigga la qabsaday waxayna dhinaca kale somalilan ku eedaysay in dagaalka lagu qaaday saldhiggaasi ay somalilan ku lug lahayd wasiirka amniga puntland axmed cabdulaahi yuusuf ayaa weerarka lagu qaaday saldhigga ciidan ee puntland ku eedeeyey somalilan hadalkiina sidan ayuu dhigay
xalay ay weerar ku soo qaadeen saldhigga balli khadar ee puntland halkaasna ay kala kulmeen jab xooggan dhimasho badanna ay ka soo gaadhay waxaa soo gaaray ciidanka puntland khasaare kooban si geesinimo leh sharaf leh ayayna isaga difaaceen isagana caabiyeen waxaan sidoo kale u xaqiijinaynaa ummadda soomaaliyed iyo beesha caalamka in maamulka hargeysa iyo argagixisada caalamiga ay isku milmeen kana midaysan yihiin waxyeellaynta iyo deganaansho la'aanta ummadda soomaaliyeed dhammaanteed marka laga reebo maamulkooda maamulka hargeysa sidoo kale puntland waxay u sheegaysaa ummadda soomaaliyeed iyo dowladda federaalka hargeysa in duulaankaas ay hogaaminayaan maamulka hargeysa iyo al-shabaab looga dan leeyahay oo keliya in looga jeedo in looga jeediyo indhaha caalamka duulaanka xasuuqa iyo shacabka gobolka sool sheegaya in dagaalka ay ku lug lahaayeen dhegeystayaal waxaa naga xusuusinay inaan la xidhiidhnay somalilan si ay uga hadlaan eedaha puntland ee sheegaya in dagaalka ay ku lug lahaayeen in kale laakiin saraakiisha somalilan waxay noo sheegeen inay jawaab goordhow arrintaasi ka bixin doonaan
dhinaca kalena wararka ka imanaya degmada maqokori ee gobolka hiiraan ayaa sheegaya in maleeshiyada al-shabaab ay halkaasi ka baxeen kadib markii ay ciidamada dowladda soomaaliya ay halkaasi ay ka qabsadeen degmada waxaa maanta si kooban dib ugu soo noqday ciidamada dowladda soomaaliya balse haatan waxaa la sheegayaa inaan cidna gacanta aanay ku haynin maamulkeeda haddaba xaaladdu sida ay tahay ayaa wariyahayaga sahre cabdi axmed ay ka waraysatay guddoomiyaha degmada maqokori xasan barre maxamed makaraan oo hadda ku sugan degmada maxaas
deegaanka maqokori horta ilaahayaa mahadle marka hore ilaahayaa mahadle alxamdulilah mahadda kale waxale labadiina idaacadda iskale ka saddexaadna ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo waxay kaashanayaan ciidamaday kaashanayeen oo dowladaha afrika aha iyo cid kastaba ha ahaatee ayaa mahadda iskale wakti adiga maqokori waxa la tegey oo haddii degmada maqokori la tegey wakti hadda laga joogo sideed iyo toban casho alxamdulilahi cadowgii joogay waa laga xureeyey waxaa ka xureeyey nimanka ahaa ciidamada xooga dalka soomaaliyeed alxamdulilahi arxallaolayaashii waa ka dulqaadeen hiilo badan marka farjow fool ma dhaqdo waxaan marka hore mahad aanu celinayaa taliyaha guutada shanaad iyo taliyaha guutada konton iyo labaad labadaa ayaa u heliyey dadkaas waa tahay dadkaas u hiiliyey nimankaas oo ay dul saaraayeen wax badan wax badan ay dul saaraayeen waa gartay guddoomiye marka waxaan u baahanay guddoomiye aan ku weydiiyay hadda yaa gacanta ku hayo deegaanka u dhow dhow iyo xataa degmada moqokori deegaanka iyo degmada moqokori agaarkeeda hadda ilaa saacan hadda aan taaganahay shabaab waxuu ka u jiraa adiga soddon kilomitr oo jiro madax meesha la yidhaahdo ayaa uu ku dambeeya waa gartay marka alxamdulilaahi ha way sheeganayaan inay gacanta ku hayaan marka maxaad ku xaqiijin kartaa adiga xaggee ku sugan tahay guddoomiyaha aniga haddeer waxaan ku sugnahay meesha ahday degmada maxaasaan ku sugnahay oon u imiday galabtii howlo shaqo aan u imiday aan galabtii aan hadda ku sugnahay marka alxamdulilaahi hadda howlaha shaqo haddaan bagana waa ka laabanaya hadda degmada maxaas ka hor intee ku sugnayd marka ma moqokori ayaa joogta mase deegaanada moqokuri kale ha moqokuriaan ku sugnaa moqokuri afurka ka hor moqokuriaan ku sugnaa waa gartay bal waxaad iiga warantaa maxaa al-shabaab u nugleeyey deegaanadaas moqokori iyo maxaas iyo dhulka ku dhowdhow oo dhan oo xataa dadka deegaanka dhowr jeer isku dhacdhacayeen maxaa sabab u ah in al-shabaab ay halkaas kusoo noqnoqdaan al-shabaab waxaa sabab u ah horta wax walba waktigii ay dhammaan rabaan oo ilaahay u kaso ay dhammaanayaan marka haddaad taas aad weydiido horta waa qadar alla waxay ay ugu soo laalaabtaan midda labaad haddii adigu laga ali waayo dee oo un hadalkii su-aal jawaabay rabtahay hadda aad sidaad ii weydiiday aan jawaab u raadi tago waxaan leeyahay dowladda federaalka iyo maamul goboleedka hirshabeelle maxaan ku idhaahdaa siday tahay uguma hagar bixin uguma hagar bixin ciidamada xoogga waa u hagar baxaan intii tabartooda dadku xitaa deegaankaahu inay iska dulqaadaan xitaa waa camal waa ka dhiidhiyeen waa kaceen in la garab qabto ay u baahnaayeen marka waxaan isleeyahay waxa meelaha ay ka dhiman yihiin waxay hagartaasu ku maqantahay aan isdhihi karaa xagga ama maamul goboleedka ama dowladda hirshabeelle ciidamada xoogga waxaad sheegtay inay gacan ka geystaan la dagaalanka al-shabaab deegaankaasi hadda waad u mahad celinaysay soo ayaga dowladda dhexe kama tirsano waa ka tirsan yihiin ayaga laftoodu ciidamada haddayna dowladda dhexe aynaan ayagaas laftooda aynaan markii howlgelayaan hawshaas ayna la wadin ama ciidamada laftooda xoogga dalka aynan meel kastaba aynan tilaab iskala qaadin oo niba maalin tilaab qaado ninba maalin nimankaani inuu ku dhamaan mahayaan oo ku dhamaan mahayaan niba maalin inuu tilaab qaado in tilaabta laysla wada qaado laysla jaan qaado dadka shicibka maxaan ku yidhahdaa dhabarka laga riixo oo raba oo ka dhiidhinaya cadowgaas ayay u baahan tahay waagaag dhegeystayaaalkaas wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada moqokore xasan barre maxamed makaraan oo isagoo ku sugan degmada maxaas khadka telefoonka ugu warramaya wariyahayaga saare cabdi axmed oo ku sugan washington
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba dowladda maraykanka ayaa shalay is-hortaagtay qaraar ay dowladda kuweyt u gudbisay golaha amniga qaramada midoobey kaasi oo lagu dalbanayay in lagu badbaadiyo shacabka falastiin sidoo kale qaraar uu maraykanku isna golaha horkeenay oo xamaas lagu eedeynayo rabshadihii dhowaan dhacay ayaa isna la diiday wariyaheena jaamac buulle jaamac ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya
dowladda maraykanka ayaa ka codaysay sharci lagu doonayay in golaha ammaanka ee qaramada midoobe ay ka soo saaraan sidii loo ilaalin lahaa nabadgelyada dadka shacabka ee reer falastiin waxaa kale oo meel mari waayey sharci ay dowladda maraykanka ka diyaarisay dhibaatada dhowaan ka dhacday daanta galbeed ee qasa oo dad badani ku dhinteen sharcigaas oo ay ku eedeynaysay xamaas sharcigan la doonayay in lagu sugo ammaanka shacabka reer falastiin ayaa waxaa soo diyaarisay dowladda kuweyt waxaana uu haystay taageero ku filan si uu u gudbo balse maraykanka ayaa u isticmaalay codka vitowga dowladda maraykanka ayaa dhankeeda wejigabax kala kulantay codayntii jimcihii shalay ahaa oo ay ku keliyeysatay taageerada sharci ay ku eedeynaysay xamaas oo golaha ammaanka looga codeeyey maraykanka oo keliya ayaa taageerahaa siiyey halka waddamada kuweyt ruushka iyo boliviyana ay diidmo kala hor yimaadeen waxaa ka aamusay kow iyo toban dal ergeyga maraykanka u fadhisa qaramada midoobay nikki haley oo arrintaas ka hadlaysana waxa ay tidhi
maadaama sharcigan sida ku badani uusan xaqiiqda ka sheegaynin wixii dhowaan ka dhacay gaza oo uu dhaawacayo dadaalada nabadda maraykanku waa uu ka hor imaanaya oo weliba wuxuu isticmaali doonaa vito haddii loo baahdo balse waxaa jiro doow kale oo u furan kuwa ay u suurto gashay inay fahmaan xaqiiqada ah in argagixisada xamaas ay qayb weyn ka tahay nabadgelyo darrada dhowaan dhacday iyo xaaladda qallafsan ee gaza waxaana soo bandhigaynaa xal kale soo jeedinta dowladda kuweyt ayaa dalbanaysa joojinta awoodda xaddaafka ah ee iyada oo aan loo meeldayin ay isticmaalayaan ciidamada israa'el dowladda maraykanka ayaase ugu jawaabtay in ay arrintaasi ahayd hal dhinac maadaama aysan ka hadlin doorka xamaas soo jeedinta maraykankana waxa ay ka saartay kaalintii israa'iil iyo difaacidda shacabka falastiin waxa ayna ka hadashay inay xamaas iyo maleeshiyaadka kale ee reer falastiin ay joojiyaan rabshadaha gardaraysiga ah ee ay ka wadaan khaza karen bersy waa ergeyga ingiriiska u fadhiya new york
It is therefore regrettable, Mr. President, that today's resolutions contain elements that are either unbalanced or too vague.
boqortooyada ingiriiska waxa ay wakhti aad u dheer taageeraysay ficilada qaramada midoobay ee xalka israa'iil iyo falastiin sidaasi daraaddeed ayaa mudane guddoomiye aan uga xunnahay in xalka maanta uu yahay mid dhan u jarjeera ama mid la dhoodhoobay oo aan laga dhabayn karin tusaale ahaan qoraalka kuweyt waxa uu ku fashilmay in uu ka dhawaajiyo doorka kooxaha argagixisada ee xamaas iyo jihaadka muslimiinta waxa uuna dalbanayaa difaac caalami ah kaasi oo abuurayo rajo aan suuragal ahayn waxaan dhaleecaynaynaa xamaas sidaasi oo kale waxaan ka xunnahay in qoraalka maraykanka uusan si ku filan uga hadlin kaalinta iyo mas-uuliyadda israa'iil ka saaran gaza qaramada midoobay ayaa ka digtay nabadgelyo darrida ugu dambeysay ee israa'iil iyo falastiin oo ahayd midii ugu cuslayd tan iyo sannadkii labada kun iyo afar iyo tobankii oo ay isku dhaceen israa'iil iyo xamaas waa markii labaad ee maamulka donald trump uu isticmaalo codka fito si uu u difaaco israa'iil iyaga oo ku sheegay inay labaduba ahaayeen qorshe israa'iil looga soo horjeedo midkii kan ka horreeyey ayaa dhacay disembar sannadkii hore waxaa looga dooday in maraykanku uu ka noqdo aqoonsiga caasimadda israa'iil uu u aqoonsaday qudus waxaana maraykanka ka codeeyey dhammaan xubnihii kale ee golaha ammaanka oo codku uu noqday afar iyo toban xubnood iyo hal oo maraykanka ah
aad iyo aad buu madsan yahay jaamac buulle jaamac una la socodsiinayey barnaamijkaasi amaba warbixintaasi ka hadlaysay maraykanka oo hor istaagay qaraar ay soo gudbisay dowladda kuweyt oo sheegayey in la ilaaliyo dadka reer falastiin halka qaraar uu maraykanku keenayna halo war waa kuban ka hadlaya
ay dhowr qof oo dhowr waddan oo kale waa shan iyo tobankii afar iyo tobankii kale ay kasoo horjeesteen weli waxaad nagala socotaan v o a washington haatanna waxaa khadka telefoonka aan idhaahday haddaynu tagno dhinacaayo hargeysa raallahada dhegeystayaal waxaa khadka telefoonka si toos ugu jira wasiir maxamed kaahin axmed wasiir marka hore soo dhowow marka labaad haddii aan wax kaa weydiino eedeyn ka soo yeedhay puntland oo sheegaysa in somalilan ay kaalin ku lahayd dagaalkii ka dhacay galgala ee ururka al-shabaab oo halkaas ku qaaday
horta aad iyo aad baad u mahadsan tahay bismillahi raxmaani raxiim horta marka ugu horeysa hadda ma aha in ay puntland eedeyn maxaan ku dhahdaay aanay waxba ka jirin ay somaliland ku eedeyso inay gacansaar la leedahay maxaan ku dhahdaayey ururka al-shabaab ee ka dagaalama buulaleyda galgala mar maaha laba maaha saddex maaha afar maaha marka ugu horeeya waxaanu bulshada soomaaliyeed nagu sheegaynaa dalka soomaaliya iyo reer puntland iyo adduun weynaha iyo shacabka iyagaba siyaasadda iyo hogaaminta qaranka somaliland hadda iyo horeysaba marna kuma jirto dal ay jaar yihiin in ay ay u abaabusho ama ay kala qayb gasho kooxo argagixiso ah oo la dagaalamaya arrinkaasi waa arrin aan raad lahayn waa arrin aan annakana qabanin waa arrin iyagana caado u noqday waxaan islahayn xoogaa way ka korayaanoo way ka maara
waan gartay marka maxaa maxay sidaa u yidhahdeen baad islada halo mudane wasiir hallo mudane wasiir maad maqlaysaa may maqlaysaa si wanaagsan maxaa ku keenay arrinkaasi annaku raad kuma lihin shaqo kuma lihin marmarsiyay ka dhigtaan galgali qoladan saylad bay u tahay ay kaga iibsadaan dowladaha reer galbeedka iyo maraykanka inay la dagaalamayaan qolo la ydhaahdo al-shabaab oo halkaa degan dadka meesha degani waa dadka degaankooda dad somaliland u dhashay oo madax ka yihiin ma joogaan ciidan
hallo mudane wasiir hallo mudane wasiir maad maqlaysaa waanu ka xunahay khadka telefoonka oo xun dartii kaasi wuxuu ahaa wasiir maxamed kaahin axmed oo ka tirsan xukuumadda somalilan oo iiga warramayey amaba ka jawaabayey hadal ay puntland sheegtay in somalilan ay ku lug lahayd weerar ururka al-shabaab uu ku qaaday xero ciidan oo u dhow buuraleyda galgala halkaad weli nagala socotaana waa v o a washington haya cabdixakiin waa hagaaga dhegaystayaal wasiirkuna waa wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan maxamed kaahin axmed dabcan haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa magaalada london noogu soo diyaariyey waryahayaga ridwaan xaaji cabdiweli toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaannu ku waraysanaynaa dotor maxamed daahir afrax oo ah guddoomiyaha akaademiya goboleedka af soomaaliga oo ku sugan magaalada tan london kusoo dhowo barnaamijka marka hore ugu horreyn waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo doctor afrax bal marka hore inaad dul marto ujeedooyinkii loo aas-aasay akaademiya goboleedka af soomaaliga iyo xilligii la aas-aasay iyo guud ahaan sababihii keenay bismillaah marka hore waa idin salaamayaa adiga iyo bahda v o a iyo inta na dhegaysanaysaba weliba anigoo bahda v o a yani muxuu ahaa runtii jecel inaan fursaddan uga faa'iidaysto inaan ku ammaano dadaalka maaragtay xagga xirfadlanimada professionalismka waxaa la yidhaahdo afka ingiriiska sida ay ugu dadaalaan guud ahaan iyo gaar ahaan heerka iyo tayada af soomaaliga ay adeegsadaan oo aan u arkayo inay inuu yahay adeegsiga ugu tayada fiican warbaahinta af soomaaliga ku hadasha meelo badan baana ka sheegay taa waa idinku hambalyeynayaa haddaan u gudbo markaa jawaabta su-aashaada waxa weeye akademiyadan in la asaaso waxaa keentay baahi weyn oo timid ayaa keentay baahidaas waxay ahayd afar xaqiiqo oo isku xiran xaqiiqada koowaad waxa weeye afku sidiisaba inuu ummadaha yahay wa waxyaalaha ugu muhiimsan oo hantida ugu muhiimsan oo ummadi ay leedahay inuu yahay innagana soomaali ahaan inaan kasii xag jiro oo uu noo yahay hantida ugu qaalisan ama dhaxalka ugu qiimaha badan ee ummadda soomaaliyeed ay leedahay ay wada wadaagtana nasiibkana ay u heshay in ay ummadda soomaaliyeed meel alaaliya meesha meelay joogto intii isticmaalka u kala qaybiyey iyo inta dibadaha u kala firirtay ama kukortay afka ay wadaagaan oo ay isku wada afkartaan inuu yahay oo aan ummado badan oo wadamo badan dadka ku wada noolaan uga duwan soomaalida uga duwan tahay in ay isku af tahay oo hal warbaahin iyo hal af iyo hal buug iyo hal gabay uu wada hal wadagaari isku si u wadagaarayo waxay wada leeyihiin ay tahay marka taasina waa nimcad yani gaar ah waxaana weeye yani af soomaaliga oo af sidaa ay ka marag fureen khubarada ajnabiga ay cilmi baarista ku samaysay oo uu ka mid ahaa professor andriabiski iyo professor george caps ay ka mid yihiin ay qireen inuu yahay af aada iyo aada u hoodana oo ilaahay ku manaystay suugaan aada hoodanta labadooda u badan tahay una sarreyso oo heerka ugu sarreeya caalamka ay gaarsiisan tahay waa af ay aada u qiimayso duni dunida kale oo jaamacado badan maaragtay iyo meelo badan oo dunida ah lagu darso google-ka uu ku darsaday maaragtay afafka kooban oo uu usoo xushay translationkiisa marka meelo badan yani muxuu ahaa laga xushay afaf badan oo muxuu ahaa la arkay sida uu uga muhiimsan yahay laakiin innaga soomaali ahaan aynu muxuu ahaa aynaan sidaa dunida kale u qiimayso iyo dadka aqoonta qiimeeya sida ay u qiimeeyaan aynaan u qiimayn iyo nasiib daro haddii aanu nahay dadka afkaas ilaahay ku manaystay oo iska leh marka afkii qiimahaas lahaa ayaa waxaa soo food saartay oo xaqiiqda labaad ay tahay halis baa soo fool saartay maaragtay afkii halistaasi waxa weeye wuxuu halis u galay in uu wiiqmo weydoobo marka dambena xataa dhinto haddii uu ku socdo muxuu ahaa weydoogaas iyo iyo iyo muxuu ahaa hoos u dhacaas ku yimi hadduu kusii marka waa sababta keentay inaad furtaan akaademiyadan
waa sababta keentay inaanu furro akaademiyadan inaanu yani muxuu ahaa kashaqayladhaan ka horreysay akaademiyada aanu samayno yani muxuaha sanadihii ugu horreeyay burburka halkan london tan haddaan joogno ayaan anugu qof ahaan qaylo dham dheer markii aan anigo unesco aan la shaqayn jiray ka ogaaday qofka halista ku jira inay kusoo dartay yani af soomaaliga wadankii iyo ummaddiina burbur ku socdo bal in la caymiyo wixii la caymin karo ummaddan yani waxay lahayd ugu qiimaha badan oo ay ugu horreeyaan afka iyo halabuurkiisa fan iyo suugaaneed waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay doctor afrax waxaan filayaa haddii aanan khaldanayn in labadii kun iyo labaiyo tobankii la aas-aasay laakiin marka la eego ilaa iyo xilligan waxyaabaha aad is leedahay waa idiin qabsoomeen ee la taaban kara maxaa ka mid ah waxyaalaha qabsoomay aad bay u badan yihiin marka loo eego yani itaalka akademiyada laakiin in yar haddaan ka idhaahdo yani asaasidaas iyo muxuu ahaa waxay ahayd haa saxbay ahayd oo waxaa la asaasay waktigaasaa sheegtay oo munaasabad lagu xusiyey sanad guuradii afartanaada kusoo wareegatay markii far soomaalida la rasmiyeeyey oo af soomaaliga uu yeeshay far qoran afartan guuradii kasoo wareegatay oo muxuu ahaa laha ka abaalmariyey oo aada isugu xilsaaray madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle oo maaragtay muxuu ahaa qaralkii ku baxayay isu imaatin weyn oo duniyada dhan la tegay madax caalami ah jabuuti la isugu tegey oo madaxda yani qeybaha soomaalidu u qeybsan tahay madaxdooda iyo aqoon-yahanada soomaaliya meelay joogaanba la isugu keenay halkaas ayaa lagu asaasay akademiyada muxuu ahaa waxaa markii dambena bayaankii asaaska la wada saxiixay bishii june kun laba kun iyo saddex iyo tobankii xarunteedu markii hore waxay ahdo lagu asaasay jabuuti mar oo ay laba sano ku dhawaad ku shaqaynaysay markii dambana muqdishaa loo wareejiyey oo la gartay inay mudan tahay marka intii ay jabuuti joogtay iyo intii muqdisho xarunta u wareegtayba waxaadu fara badan bay akademiyadu qabatay siiba intii ay jabuuti joogtay oo ay xafiis fiican lahayd oo muxuu aha hawl fududeynteeda waxyaalaha hawlaheeda fududeeya ay ka fiicnaayen sida ay markii dambe noqdeen marka waxyaalaha ay qabatay waa waxyaalo yani ku wajahan aagaga waxqabadka akademiyadu ay qorshaysatay oo ay kuwa waaweyn ka mid ka yihiin xagga cilmi baarista xagga adeegsiga af soomaaliga iyo tayeysigiisa soomaaliga in yani laga saaro halistan kusoo fool yeelatay oo ayna afaf kale kusoo duuleen oo meeshiisi galeen halkii awal uu ka ahaan jiray afka rasmiga ah ee waddanka afka rasmiga ah ee waxbarashada afka rasmiga ah lagu shaqeeyo afaf kale halkii ay soo galeen dalkiisi lagu celiyo afka yani muxuu ahaa loo adeegsado arrimaha bulshada muhimka u aha iyo in adeegsigaas afka loo adeegsanaya af tayeysan uu noqdo taasaa ka mid ahayd akademiyadu yani waxyaalaha ay u dagaalamaysay in ubadda soomaaliya lagu baraarujiyo yani qiimaha afkoodu leeyahay iyo sida loogu baahan yahay inay ka wada qaybgalaan kulmadka lagu badbaadinayo adoo raalle haddii aad soo koobto doctor afrax waxaan jeclaan lahaa bal inaan ku weydiiyo waxyaabaha ugu waaweyn ee caqabadaha ah ilaa iyo hadda aad isleedihiin waa laga gudbi la-yahay iyo sida looga gudbi karo maxay yihiin caqabado badan baa jira ridwan caqabadahaas waxaa ka mid ah horta tan ugu horreysa akademiyada markii muqdisho la geeyey waxa ay ahayd go-aan lagu gaaray oo madaxda madaxweynaha soomaaliya iyo madaxweynaha jabuuti oo halkaa u tegay in la dhagax dhigo meeshii la yidhi xaruntaa looga dhiso inay xarun yeelato xarun weyn halkaa looga dhiso ayay ahayd xaruntii ilaa iyo maanta oo waqtiga go-aankaas la gaaray ay kasoo wareegatay laba sano iyo iyo wax ka badan lama dhisin si ay ku dhacdaba waa sababa hadda aanan waqti haysan inaan faahfaahino alow hadda ay rajadu ugu fiican tahay hadda aan rajaynayo maaragtay inay kolley wax ka hirgeli doonaan marka waxaa la odhan karaa barakac barakacayaashay ka mid noqotay akademiyadii markii ay muqdisho wareegtay midda labaad waxa weeye inkastoo waxa weeye muxuu ahaa caqabada kale waxa weeye akademiyada fikraddii loo asaasay waxay ahayd in ay noqoto madal ka dhexaysa soomaalida ummadda soomaaliya meela joogtaba oo sidaa darteed wadamada geeska africa ee ay soomaalidu degto ay ka mid ka yihiin soomaaliya jabuuti kenya etoobiya in ay muxuu ahaa ka wada dhexayso geyigaas yani soomaalida wadamadaas yani ku kala baahsan soomaalida kale ee la yidhaahdo qurba joog weeyaan gaar ahaan dalalka galbeedkaas iyo soomaalida qurba joogta naroba waxaan idhaahdaa shantii soomaaliyeed oo hadda lix noqotay oo ay ku lix noqotay yani qurba joogtu marka lixdaas soomaaliyeed bay ka dhexaysaa yani muxuu ahaa mabdi ahaan iyo fikrad ahaan iyo aagga ay beegsanayso oo waxqabadkeeda la beegsanaysaba waa lixdaa soomaaliyeed oo dhan laakiin caqabaddu waxay noqotay lixdaa soomaaliyeed qaybo ka mida ayaa sidii ay muxuaha si buuxda yani uga qayb geli lahaayeen ayaa caqabada hortaagan yihiin sida soomaalida maaragtay muxuu ahaa kenya soomaalida etoobiya soomaalida maaragtay muxuu ahaa hataa somaliland oo yani xasaasiyadahan siyaasadeed iyo waxyaalahaasi maaragtay ay saameeyeen oo waxyaalo badan mararka qaarkood aan siyaasad ahayn oo ku shuqul lahayn oo ummadda ka dhexeeya yani ay siyaasiyiintu u arkaan inay maaragtay muxuu ahaa wixii soomaali weyn looranji iyo waxyaalaha inta laga uriyo marka waxaan u gartay ilaa iyo hadda ma aanay idiin suuro gelin inaad samaysaan wax cilmi baarisa oo la taaban karo oo akaademiyadu ay leedahay maya waa samaynay oo wax badan baanu samaynay horta waxyaali ugu horreeyey oo aanu ku dhaqaaqnay waxaa ka mid ahaa inaanu dhisno guddiyo cilmi baaris oo afar ah oo ku kala aadan afarta aag ee ugu waaweyn ee cilmi baarista u baahan oo maaragtay afka khuseeya oo ay ka mid ka yihiin eribixinta tarjumadda suugaanta waxyaalahaas oo dhan qaamuusaynta marka guddiyada cilmi baarista oo khubaro waaweyn oo ku takhasusay afka iyo suugaantiisu ay ka tirsan yihiin oo hogaamiyaan yani howlo badan bay qabteen runtii oo hadda ay ficnaalaydaan ku faafayo laakiin waktigu ciriiri lagu yahay waxaa kaloo cilmi baarista dhinaceeda ka mid ah waxyaalaha ay kelimada hadda ku guulaysatay waxaanu asaasnay silsilad taxane la yidhaahdo taxanaha darsidda afka iyo suugaanta soomaalida marka taxanahaas waxyaalaha u qabto waxaa ka mid a buugaag in sanad walba oo lasoo saaro buuq cilmiyeed maaragtay lagu cilmi baarayo muxuaha af soomaaliga iyo iyo suugaanta laburkiisa suugaaneed marka ilaa iminka marka barnaamijkaas waxaa la bilaabay yani muddo laba sana ka hor labadaasuna laba buug baa lagu guulaystay inay soo baxaan buug walba sanad uu buug soo baxo kii hore wuxuu ahaa buuq cilmiyeed ay muxuaha isu kaashadeen culimo badan oo ku takhasusay afka iyo suugaantiisa oo soomaali iyo ajnabiba leh oo dhowr iyo toban ah buuggaas waxaa la yidhahdaa magaciisa muxuu ahaa afmaal baa la yidhaahdaa hataa koobiya muqlo ka mida waa laga helaa london town waa la keenay kan ku xiga kii labaad ayaanu soo saaray sanadkan isagana isagana waxaa la yidhahdaa haldoor oo waxa weeye haldoorkii ummadani ay lahayd siiba kuwii wax weyn ka taray xagga aqoon faafinta iyo cilmi baarista iyo afka iyo halabuurkiisa in maaragtay muxuu aha haldoorkoodii ma garanaysaa taariikhda yani jiilalka soo socda la xasuusiyo oo muxuu aha taariikhda la geliyo marka kan waxaanu diiradda ku saaray haldoorkaas nin ka mid ah waxa weeye danjida shariif saalax maxamed cali oo hawl weyn kasoo ahaa yani guddoomiyihii guddigii qorista qoraalka af soomaaliga af soomaaliga wax weyn wax badan ka qoray kana mid ahaa odayaashii asaasay yani akademiya goboleedka yani af soomaaliga oo hormuudka ka ahaana ka mid ahaa oo geeriyooday ayaa maaragtay waxqabadkiisii iyo dhaxalkii maaragtay laga reebay iyo taarikh nololeedkiisii buu buugkaasina ka hadlaya marka waa cilmi baaris waxaasoo dhami diraasado badan baan samaynay waxaan diraasada ka samaynay cilmi baaris xagga afka heerka uu joogo adeegsiga af soomaaliga oo systemka habka waxbarashada ee dugsiyada iyo jaamacadaha soomaalida ay leedahay uu ka joogo waxaanu samaynay yani siminaaro cilmi baarisa oo arrimahaas yani looga hadlayo marka aad bay u fara badan yihiin yani waxyaalahan ka qabanay waa gartay waa gartay laakiin haddii ay ka badan yihiin waxyaalahan ka qabanay dhinacyada kale oo ay ka mid ka tahay wacyigelinta iyo muxuaha baraarujinta iyo tababarada iyo maaragtay waxbaridda da'da soo koraysa iyo ku dhiirigelinta maaragtay wax qorista iyo inay afkooda hooyo maaragtay wax ku curiyaan oo ku sameeya buugaagta waayahay haddii su-aal kale aan ku weydiiyo ilaa iyo hadda wax xiriir ah oo aad la leedihiin akaademiyooyin kale oo caalamka ah oo idinla shaqeeya ama waxyaabaha qaar haddii aad u baahataan aad tale ka weydiinaysaan miyaa jira
waa ay jiraan hase yeeshee annaga waxaanu xooga saaraa soomaalida waxaanu marka laga bilaabo maaragtay muxuu ahaa wixii awoodii dhaqaale waxqabadkaas badan oo akademiyada hor yaalla lagu dhaqaajin lahaa waxaanu ka leexnay wadda ay maraan hay-adaha jira kale oo ama kuwa dawliya ha noqdeen ama kuwa madax banaani oo mar walbaba ajnebi uun maaragtay muxuu ahaa lagu tiirsanaado wax laga doono oo xooga la saaro in wax ajnebi laga helay lagu wado annagu taas guud ahaan waa ka leexano haba yahaatee shilin aanu ajnabi weydiisano iyo iyo dollar ah hal dollarna maana weydiisan yani ciid ajnabi ah waayo waxaanu arkaynaa inay tahay waxani wax ay soomaalidu leedahay oo waxaa nuxurka ah ummadan dhaxalka u ahna waxaa la yidhaahdaa xabaal nin leh baa qarax tira oo waxa weeye soomaalida un bay u taallaa cid kale oo magaranaysa u hagar baxaysa ma jirto kow tan kale xaggan aqoonta iyo muxuu ahaa aqoon isweydaarsiga iyo waxaas iyo aqoon wadaagga dhabaan xiriir waanu ula leenahay oo waxaa jirata matalan academia la yidhaahdo acalan marka lasoo gaabiyo ama academy of african languages oo ka mid a hay-adaha maaragtay ururka midooda africa marka hay-adda oo ka asaaskeedu uu ka horreeyey taayadan marka anigu acalaantaasaan la shaqayn jiray academiyadaas markii hore intaan tan la asaasino waxaan ka mid ahaa weliba xogeeyo guud u ahaa commission af soomaaliga loo asaasay oo muxuu aha loo bixiyey commissionka xuduudaha ka bilaaba oo gaar ah oo maaragtay muxuu ahaa ay commishinno ay akademiyadaas yani muxuu ahaa africa ay u samaysay labiyo tobanka af oo ugu muhiimsan afafka gaaraya muxuu ahaa in ka badan saddex saddex kun waxaan leeyahay laba kun oo luqadood africa looga hadlo ayay waxay kasoo xosheen labiyo toban luqadood oo af soomaaliga uu ku jiro oo geyi walba gobol walba oo kamid a qaaradda af baa laga soo xulay marka geeska africa waxaa laga soo xulay af soomaaliga waa sababihii aan ku lahaa dunida kale sida ay uqiimeyso anaguna aad iyo aad aad iyo aad baa umahadsan tahay waa ka xumahay wakhtiga oo nagu socda waa kaaga mahad celinayaa wakhtigaaga iyo barnaamijka inaad igala qayb qaadatay doctor afrax aadaa mudan aadaa mudan aad baan islaamaya intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayey doctor maxamed daahir afrax oo ah guddoomiyaha akaademiya goboleedka af soomaaliga inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idin leh nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay ridwaan waanla socodsiinaya barnaamijkaasi aad ka dhagaysanayseen v o a waa barnaamijka martida microfoonka oo marti ku ahaa doctor afrax haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii xiisaha laha ee caweyska washington waxaa inoo haya wariyaheenna jacfar kuukay asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu dhammaan dhegeystayaasha v o a waa idin salaamay oo ku salaamayo saaxiibkayga jacfar kukaay mida hore maxaa la dhahaa marka igu horeysa aan nashiido qaado waxay ahayd labada kun iyo afartii iyo saddexdii anigoo iskolliganayo marka dugsiga qur-aanka aan ku bilaabay inaan nashiidooyin qaado nashiidkii ugu horreeyey ama heestii ugu horreysay ee hirgasha ee adigu aad qaaddo ma xasuusan kartaa ha nashiidkii igu horeeyey waxuu ahay nashiido maxaa lahaa odad iga soo dalbadeen oo maxaa lahaa ereyada eegi soo direen waa nashiido oo hooyada ka hadlaayo yaa damcakan fi cayni umiya shirkad waxaa iga soo dalbadeen yani shirkad intaaj oo ama shirkad oo samaysa nashiidooyinka oo maxaa la dhahaa oo urdun wax ku leh yani qaldhig ayaga iga soo dalbada nashiido u sameeya nashiidaas aniga ma lahayn laakiin codkeygu ahaa ha ereyada ayagaa kuu soo diray adiga waa ku luuqaysay ha wax wax wax walba ayagaa soo sameyn soo saarada ayagaa lahaayeen marka laakiin aniga codkeyga keliya ahay marka aada iyo aad cabdirashiid inta ku taqaana ama anaashiidaada aadka u dhegaysata waxay mar walba oo ay magacaada maqlaan soo xusuustaan nashiidka la yidhaahdo soomaali waa aftakhir oo micnihiisu uu noqonayo soomaali baanahay waanan ku faanaa soomaalinimada nashiidkaas muxuu ku yimid ereyadase yaa sameeyey nashiidkaas waa nashiidka keliya ama heestaas aan dhihi karaa dabcan yani dadka qaarkood waxay yaqaaneen munshid dadna qaarkood heese maxaa dhahaa heesaa ama maxaa dhahaa fanaan igu yaqaaneen marka aniga waxaan iska dhihi karaa yani midabka hees wadani soomaali waa aftakhir maxaa dhahaa eryada waa anigaa sameeyey iyo laxanka iyo codkaba waa heestii keliya aan aniga aan aan eryadaas eryada sameeyey marka sababta ay heestaas ku imaadina waa maxaa dhahaa wiil oo soomaali ah aan aan ogahay inuu soomaali yahay oona aan aqaano inuu soomaali yahay aan aan la kulmi asigoo dhahaa yani soomaali mihi waa yeminiya ahay marka taasaa taasaa iga keentay inaa aniga aan qoro soomaali waa aftakheer waxaniinisa yastamir oo bilaadiisa tazahir soomaali aftakheer yani taasaa igu dhalisay inaan heestaa soo sameyn aad iyo aad ereyada marka waxaa ka mid a soomaali baan ahay waana ku faanaa waanan jeclahay waddankayga wuuna horu mari doonaa oo wuxuu gaari doonaa xilli lagu faano bal dhegaystayaasha aan nashiidkaas ama heestaas waddaniga ah sidaad adiguba ugu yeertay aan maqashiinno
بلادي ستزدهر صومالي وأفتخر صومالي وأفتخر وحنيني سيستمر وبلادي ستزدهر صومالي وأفتخر صومالي وأفتخر هي القمر هرقيسة هي الأغر كسمايو أحبها مقديشو هي القمر هرقيسة هي الأغر كسمايو أحبها صومالي وأفتخر مقديشو هي القمر هرقيسة هي الأغر كسمايو أحبها صومالي وأفتخر صومالي وأفتخر أنا أنا صومالي صومالي صومالي صومالي وافتخر انا انا انا انا انا انا انا انا لن ننحني رغم الاسى لن نشتكي سنستمر سينتهي خلافنا لن ننحني رغم الأسى لن نشتكي سنستمر سينتهي خلافنا صومالي وأفتخر لن ننحني رغم الأسى لن نشتكي سنستمر سينتهي خلافنا صومالي
cabdirashiid dabcan heesaha ama anaashiidda soomaaliga ah ee aad qaaddo waa ay yar yihiin marka la barbar dhigo kuwa carabiga ah ee aad ku luuqayso waan u iman doonnaa kuwo fara badan oo soomaali ah oo aad ku luuqayso laakiin waxaa jirta hees kale oo aad u qaadday yeman ama nashiid kale oo aad yeman u qaadday dabcan adigoo yar baad yeman timid oo aad u da'yar waad ku barbaartay yeman halka aad fanka kaga biirtayna waa yeman marka intaanan nashiidkaas u gelin bal waxaad warbixin iga siisaa wakhtigii aad yeman tagtay iyo wakhtiga aad ku qaadatay yeman nooca uu ahaa
yeman waxaan imid aniga iyo ehelka kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo saddexdii dhammaadkeeda xaggan wax kusoo bartay xaggan kusoo baarbaaray xaggan hadda qoysku leeyahay hadda xaggan ka shaqeeya marka yemeniyiinta iyo soomaalida badanaa waxaa dhahaa yani waa isku dhaqan yani waa yani soomaali badan yeman jooga marka aniga soomaalidaasaan kamid ahay oo yeman yeman jooga waa gartay marka sideed u aragtay muddadaas adoo waddankaaga ka soo maqan waddankaagii uu burbursan yahay waddan aan dalkaagii ahayna jooga sidee yemeniyiinta kuu qaabileen adiga iyo soomaalidii kale ee waddankaas yeman u qaxayba مثلا من انا انا انا غربه جوغ انا غربه جوغ يعني ان يمن وتلكي وكلا ان يمنين تولد مسلمين وضد دخل الصومالي ويقانين صومالي نفسي عنا لولا ما يمن قديله ان خصو يمن اي طهر ميل ميل دغاله بدن ميل ام حالها ان دقاله هودا فيعني لكن وحباشه واكهلني nolol fiican waa ka helnay yemeniyiinta iyo soomaalidana waa isdhexgalaan
heestan marka aad u samaysay yeman ee la yidhaahdo beled alkaraama maxay ka hadlaysaa maxayse ku saabsan tahay nashiidad beled alkaraama waxay ku saabsan tahay dhaqanka wanaagsan ee leeyihiin yemeniyiinta karamka ay leeyihiin karam af soomaali maxaa deeqsinimada deeqsinimada deeqsinimada ها بالضبط حلقها يوم حلقها وحنقصر وحنقصر دمين شدة الدعاء أن دعينا يمن أن لا هي يعني إلى هو دبعة يمن قصة نجي التاج عمل ها كالدلقاد هستاس هستاس يا يا يا مرها يا لحنك أسمي heestaas manihii waxaa samaysa maxaa dhahaa abwaan yemani ah laxanka badanaa anigaa samaysto heesaha carabiga laxanka anaa u samaysto marka sidaasaan kusoo sameeyey marka heestana waa video clip youtube waa ku jirtaa kanaalada yemaniyiinta waa soo saaraan markii igu kaa dambeysay laftirkaaga muusiga mararka qaar baad garaacan jirtay oo aad ku darsan jirtay waxaad ii sheegtay in mararka qaar ereyada aad samayso laxankana heesaha carabiga aad adigaba u samaysato muusigana ma sidii baad ugu darsataa mise mararka qaarkood rag kale baad la raadsataa maya hadda beryahan ugu dambeeyey maxaan dhahaa labadan sano ugu dambeysay xooga waxaan saaray dhanka codka iyo maxaan dhahaa farsamaha codka hadda aniga waxaan leeyahay studio waxaan maxaan dhahaa aan bartay cod codadka silsada loo farsameeyo marka studio ka shaqeeya taasaa shaqadayda ah marka heesahayga laxanka anigaa samaysto farsamaha codkana anigaa iska hagaajiyo laakiin musiga dadan u dhiibaa eryadan dadan u dhiibaa bal aan dhegaysanno aniga iyo dhegaystayaashaba heestaasi ama nashiidkaasi la yidhaahdo yeman beled alkaraama ee uu ku luuqaynayo fanaanka ama munshidka cabdirashiid muxyidiin kaalmooy
الحب حبك يا يمن يا أرضي يا أغلى وطن ستظل عشقي دائما لا لن يغيرك الزمان حبك يا يمن يا أرضي يا أغلى وطن ستظل عشقي دائما لا لن يغيرك الزمان أهوى نسيمك والهوى ذرات رملك والنوى أهوى نسيمك والهوى ذرات رملك والنوى وحديث أهلك دائما في القلب ألبسني الجواب الطيبة طيبة أهلها والمجد عنوانه لها الطيبة طيبة أهلها والمجد عنوانه لها بلد الكرامة والكرام ما في البسيطة مثلها بلد الكرامة والكرام ما في البسيطة مثلها ما في البسيطة مثلها لا وطن دائما
Eh, waayahay Ca- cabdirashiid eh, waxaa lagu jiraa eh, bishii barakaysnayd ee ramadaan Eh, inta badanna eh, warbaahintu eh, xiliyadan oo kale waxay isticmaashaa amaba ay baahisaa heeso adiga ama anaashiid aad ku luuqaynayso oo bisha ramadaan aad uga hadlayso oo carabi iyo soomaaliba leh Eh, waxaan jeclahay marka hore eh, in aan eh, ku bilowno eh, midda carabiga ah oo la yidhaahdo eh, eh, rawdalquluub oo ramadaanka aad ugu talagashay fiican Ee, muxuu yahay ee, nashiidkaasi ee, ee, waxsama naga maqashiin kartaa ereyadiisa آه، روض القلوب آه، نشيدة سو نشيدة عربي كامل آه، أنا قل- رمضان كوحن أسميه لبا نشيدة نشيدة ومحلها مقعيدي وصومة صومة آه، ونشيدة سنو أف صومالي أف عربي دي نشيدة ذن أو آه، أن نشيدة ذن هذا العصوب أن سنة كهراء أن سميه وروض القلوب روض القلوب آه، وحي كهد- كتهد لي ذا يعني أن آه، هناك وقف كهد- كهلايو آه، بشهر رمضان كه مركا إلى أنا أف عربي كو أقنها أن آه، الروح تبحث في الزمان عن نفحة تحوي الأمان ظلت تفتش في الشهور حتى أتاها رمضان
الروح تبحث في الزمان عن نفحة تحوي الأمان ظلت تفتش في الشهور حتى أتاها رمضان رمضان يا روض القلوب ونسمة تضفي الحنان رضوان رحمن السماء وبابه نحو الجنان Ee, waa nashiid aad u macaan ee, dabcan ka hadlaya ee, ee, wanaagga ay leedahay bisha barakaysan ee ramadaan Ee, waxaa jira mid soomaali ah oo haddaba aad soo hadal qaaday oo la yidhaahdo sooma sooma intaanan sooma sooma u gudagelin adiga goormaad bilowday in aad af soomaalina ku heesto amaba aad anaashiidda ku qaaddo والله ان افق الصومالي كو كعصبهي افر سنه كهر عمل بلابه ان نشيدوين الصومالي انا ان ان ان قاده يعني waayo marka nashiidka kugu horreeyo af soomaali ah oo aad qaaddo ee, ee, ee, ma xasuusan kartaa نشيد نشيد انا انا ليه او افق صوما افق الصومالي قهوه ميدان وصوما صوما انا يهوريسي انا انا سمي الصومالي Ee, انا dabcan ليه لكن aadi waxaa ka horeeyey nashidooyinka heesaha wadaniga aan jeclay ina inaan qaado Eem, soomaaliya soo soo kale soo soo iyo maxmed iyo mm, qolabaha Qolada calankeed iyo calankeedu waa cayn aad iyo aad ha laakiin eh, waa iska jeclay inaa inaa xafladaha aan ka qaado laakiin eh, nashiidada aan aniga leeyahay waa sooma sooma taasna ugu horreysay nashiido aan qaado waaya marka maadaama laxanka carabiga aad adigu samayso soomaaligana ma isku daydaa oo ma adigaa sameeyey laxankan mise qof kalebaa kuu sameeyey maya nashiidooyinka ama heesaha soomaaliga waa li sameeya laxanka ay ereedaba leanno laxanka soomaaliga wuxuu leeyahay yani laanka laxanka carabiga waa u bartay yani waa kusoo barbaaray lakin laxanka soomaaliga weli yani qof cusubaan nahay oo hadda laxanka soomaaliga waana waana waana waana kala duwan yihiin dabcan xarkaha soomaaliga looga heesa iyo kuwa carabiga ha bildabt ha heestan sooma sooma yaa kuu sameeyey ereyada iyo laxankaba waxaa leh abwaan zaki olol oo wax ku nool swedenka bal heestii sooma sooma ama nashiidkii sooma sooma aanu ku wada dhegaysanno codkii munshidka cabdirashiid muxyidiin kaalmooy
صوم صوم صوم بش رمضان صوم صوم صوم صوم صوم صوم بش رمضان صوم صوم صوم صوم سنذيو فرض كأوغا fuqarada sakada siiya sunnadiyo faradka oga fuqarada sakada siiya saqda dhexalelkii toosa rabbi u sajuudo barya rabbi u sajuudo u rakuuca ربي أركوع سجودا رمضان رمضان رمضان كريم رمضان رمضان رمضان لك باب التوبة مفتوح والقرآن دواء الروح وعبير بالخير يفوح في شهر الرحمة رمضان
waayahay cabdirashiid haddaan intaa kaga nimaadno heestaasi waxaa kaloo jira heese kaloo soomaali ah oo aad adigu ku luuqayso waxaa ka mida hees aad u samaysay qoyska iyo reerka inuu dhisnaado oo la yidhaahdo ifkaa qoys lagu dhisaa maxay ku timid heestaasi maxayse micnooho ay xambaarsan tahay wallahi nashiidaas waxay ka hadlaysaa yani inuu qof walba oo maxaa dhahaa xadiidka nebiga oo maxaa dhahaa man istafaaca minkum albaa'ata falyatazawaj yani qof walba oo qudrad u leh inuu qofku markuu qaan gaaro qudrad u leh inuu inuu qoys dhiso waa laga fiican yahay waa laga fiican yahay in qof walba qofka inuu maxaa dhahaa inuu or ordo yani marka nashiidadan fikradeeda waxaa lahay abwaanka iyo abwaanka eryada soo sameeyey laxanka hestan ifka waa laxankeeda anigaa sameeyey af soomaali waay laakiin waxaa isku dayay inaa laxan aan sameeyo laxankeeda xitaa waxaa waxaa moodaa inuu yahay laxan laxan carbeed ha ereyadii waa soomaali laakiin laxankii wuxuu u egyahay laxan carbeed ha marka laxankeeda anigaa sameeyey fikradana waxaa lahay abwaanka oo maxaa lahaa eryada ii qoray asigaa fikradda keenay waxaa igu dhahay cabdirashiid isku day inaa inaa samaysid nashiido ama heeso oo ka hadlayso qoyska wanaagsan waa gartay waa gartay marka adiga sideed u aragtay nashiidkaas dabcan waan ogahay af soomaaliga aad iskuguma sii wanaagsanideen markaad nashiidkaas aragtay amaba aad ku luuqaysay maxaa kaaga baxay adiga laf ahaantaada maxaad dareentay
wallahi nashiidkaas wuxuu kamid yahay nashiidka aan yani nashiidooyinka aan aad nashiidooyinkayga an kuwa aan aad udhe u dhegeysto yani eryadeeda iyo laxankeedaba maxaa dhahaa ma filaynin ina inay noqonayaan mid yani oo maxaa dhahaa dadka xitaa soo jiidasho soo jiidasho badan le yani ifkaa qoys lagu dhistaa nolol lagu qeybsadaa nafta ruuxii u qalmaa qalbiga lagu dhigaa وحي ربك وقرينا قفنا كما يلسوف وحي ربك وقرينا قفنا كما يلسوف هاتك كما قاتل مرء باد قوضة هاتك كما قاتل مرء باد قوضة
soonkii baan ka soo hadalnay oo sooma sooma waxaad u samaysayn hees ama nashiid hadba midkan lagu yeerno haddana waxaa jira nashiid kale oo isna salaada ka hadlaya maxaa la yidhahdaa nashiidkaas nashiidkaas waa salaadu waa nuur marka nashiidkaas waa af soomaali eryadan waxaa ii sameeyey abwaan zaki olol laxanka anigaa leh iyo asigaba waxa igu saaciday laxanka aniga iyo asigaba isku dayana inaan laxanka isla sameyno aniga dhinaca ka saxaasig inaan dhinaca kaloo ka saaxib marka sidaasaan ku sameeyey nashiidkaas oo salaadu waa nuur waaya goormaad samaysay salaada waa nuur nashiidkaas waxaan sameeyey labada kun iyo afar iyo tobanka laakiin sanadkaana soo saaray dabcan nashiidkaas waan u ciyaari doonnaa oo dhegaystayaasha waynala dhegaysan doonaan adigoo oo codkaaga ku qaadaya dadku waxay isweydiinayaan inta badan waxaad ka hadashaa soonka iyo salaada iyo wanaagga iyo dhanka diinta uun heeso ama anaashiid u janjeera dabcan fanaaniinta soomaalidana waxaa lagu yaqaanaa in marka horeba jacayl iyo ay ka bilaabaan adigu sideed u aragtaa dhinacaas inaad u badato wallahi dhanka jacaylka fanaaniinta kale aan u dhaafay uma maleynayo ina ina dhanka jacayl ina ina heeso u sameynayo dhawaan yani aniga ma kasoo horjeedi qofka inuu maxaa lahaa inuu jacaylka ma kasoo horjeedi mana kasoo horjeedi in in jacaylka wax loo sameeyo heeso ama nashiidooyin laakiin jacaylka waxaa jiro mid wanaagsan iyo mid qaab daran mid oo wadada bax soo maraayo iyo mid oo wado oo luuqluuq soo maraayo marka aniga haddaa haddaan sameynayo nashiido ama hees oo jacaylka ka hadlayso marka waxaan waxaan aaminsanahay inaan sameeyo mid jacaylkii wanaagsanaa in loo sameeyo hees waa u imaan doonnaa sheekadan aad baan u sii faahfaahin doonnaa laakiin marka hore aan dhegaysanno salaada waa nuur ninkii wakhtigeeda ooga ninkii guta waajibkeeda ninkii weynahaa xasuusta wanag baa uu sugnaade sidii waxyigiiyo qur'aanka laga waariyey nabige sidii waxyigiiyo qur'aanka laga waariyey nabige
waayahay heestaasi ama nashiidadaasi waxaa u dambeysay barnaamijka cawayska washington oo inoo daadiinaya jacfar kukaay intoosina waxay ugu wada dambeeyeen idaacaddayadii caawa anigoo ah maxamed cabdi abdixakiin maxamuud shamaac iyo dhammaan v o idinle sidaas iyo ramadaan wanaagsan
cabdirashiid mar dhow adigoo sida aad ii sheegtayba aad u da'yar sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo sagaashankii ayaa soomaaliya kugu dambaysay